siyaasada mahadsantiin hagaag cabdilcasiis ayaan markana idinku siiyaa oo ka mid ahaan jiray macalimiintii baa tahay maxaa wixii waxaan runtii waxaan aada ula yaabay qaar gobolka soomaaliya saadaan uu ka bixinayay berigaas
igama ahan koofiyaddaas kaboyga ama lada reer yurubka ay qaataan taybka igama aha laakiin bahashaan baa okay okay waxaan filayaa meesha caawa aynu joogno waa waqooyiga america waa meel dadku fikirka ay qabaan haddii aanu dadka gardarro ah wax u yeelaynin dhibaato rasmiya u geysa ra'yigiisa cabiri karo marka aan rajaynayaa inaad taas iyo geshiin okay gabaygan aan caawa ini tirinayo waxaan tiriyey kun sagaal boqol iyo sideetan kaa aan tiriyey iyo caawa dadkii aan u tiriyey ee soomaalida ahaa mowqifkoodii markaa aan ku arkahayey anigu macalinimaa la iisoo tababaray siyaasadda aan qaybo ka mida ku bartay jaamacad ku taalla iskayga waxbarashadu aniga wuxuu ahaa macallin dadka sida wax loo baro waxaan ku arkay inay aada u khaldan yihiin oo dhaqankooda oo dhan u khaldan yahay intooda badan waxyaala farjaan oo dhaqan anoo macallin ayaa waxaan jeclaa okay gabaygaan ka daraa dumaan raba la xiriir wuxuu ka tirsan yahay gabaya aad wada maqasheen oo aad taqaaniin magaca noo jilci kadaraa dimaal rabaa waa maxay maxaa la dimaali waa idiin sharaxayaa waxaa la dimaalayo gabaygan marka wuxuu ku curtay waxay ahayd gaanta la magac baxday deeley waxaa curiyey macalinkeygii biologyga aniga ii dhigi jiray maxamed xaaji raac gaariye cadraawi waxaa lagu curiyey xarunta yada ifti markii la curinahayay oo ay wax ahmiyada ama xiise ma siinin laakiin xilli dheer ayadoo rag fara badan ay kusoo biireen labadii nin la curiyey dhowr iyo toban nin ay gaartay amin meel lagu dhegaysanay oo qayb galay dabeedna markaas waxaa igu soo dhacday waxaa laga hadlaya dadku sida cadaalad iyo waxbaa laga hadlaayo musuq maasuq iyo dhibaato dadka jiraa laga hadlayay waxaa ii muuqatay sida raggaas sugaanta ku hadlayey oo leyda ka hadlayey ay u hadlayeen sida cadaalad darradu inay ka fog tahay oo kursiga kanbiila soomaaliya ee qolana qoriga caaridiisa qabiil ahaan ku haysato qolana qoriga caaridiisa ay qabiil ahaan rabto inay uga ridato sheekadayadu inay kasii durugsan tahay oo dhaqankeena oo dhanba sida hablaha aynu ula dhaqano dad ninka laga xoog badan yahay oo laga laandheeraysan yahay sida loola dhaqmo qofka isha la ilaysaa u nidhaahno kaluqdala lugaysa sidaynu u nidhaahno dhabarey waxanoo dhan waa cadaa yani waxa weeye waa wax wada aad u wada kharibay markaa eegto technologyga inoo hayo maraykanka inoo ahaayo kabaha iyo midida iyo inoo samayn jiray technologyga inoo hayay daan uga dhignay gun enayd u cagtahay ariga xoolaha dad ka dhici jirin aan u nidhi waa gob yani waxa weeye waa wax la waa wax masare aynu u sheeganayno masaajidka inta aynu allahu akbar aynu tukanayno muraafaqnimada haddana meesha taala waxaa marka markaa isku wada eegtid ay muuqatay ummaddan inay halaagmayso ninkii kacaanka difaaca iyo ninkii la diriraba sheekadu saa ma ahaanayso ama qabaar oo la dirir dadeena way burburaysaa dalkeena wuu burburaya waayo dhaqankeena o dhan ba cadaalad daraa yaa cadaaladda aynu baranana er oo dhanaa dumaarkaba marka sheekadaas ay kusaabsan yahay marka intaanan gabayga idiin sheegin waxaan jeclahay markaan idhaahdo darwiish waa sabiib maxamed cabdulla xasan markaan idhaahdo hobyo doonyihii iga dhisnayd gobolada dhexe xilligii sagaal iyo tobnaad ilaa labaatankii qaybihiisa markaan idhaahdo cabdullaahi wudoolku waa cabdullaahi ciise maamulkii daakhiliga ahaa ee gobonimada layna kugu diyaarinhaya ninka madaxda ka ahaa dowladdiisii baabuurta ay lahayd gobeerna sacad afka talyaaniga ay ku qornayd gobeerna soomaaliya gacsa meeshii ay loo bedelay gobeerna sacad ay u bixiyeen aadan aadan cabdulla cusmaan kii koowaad ee soomaaliya oo maamulkii markii uu hayay ee faamiligiisa hoose dad ka mid yihiin laakiin aan dhinaca aabbaha ahayn dhinaca xididka bata badan ka muuqanaysa wasiir cali cali jimcaale ninkii u sida nairobi ku abuuray ee ku abuuray roma raggii halbowlaha u ahaa abuuristeedii kan cali jimcaale ninkaasaan ujeedaa wasiir cali waa ninkii daasadda shaqaaluhu qoranahaya yidhi ragga waaweyn waa garanaysaan laakiin maybe inay garanaysaan koombo magaceed koombo shaqadii uu helay magaceeda daasad shaqadii waayey marka marka arrintaasi halkii lagu cambaarayn lahaa lagu dhaqdin lahaa lagu lagula diriri lahaa wuxuu ku noqday haliyey buu ku noqday waa ninkaas hogaamiyihii soomaaliya cigaal cigaal wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii rayidka ahaa ee ugu dambeeyey maamul da ee maamul rayid ah corruptionkii ugu weynaa oo dhaliyey markii askartu meesha qabsato dadku inay- iyagoo ka caraysa wixii meesha lagu samaynahayana waa ninkaa us- eh, cigaal askariga markaan leeyahay waa askartii maamulka xooga ku qabsatay generaalkoodii hogaaminahayay door wadaadkii markaan leeyahay Eh, cadaaladda waxaa laga yaabaa diinta ninka diinta yaqaana inuu inuu noqdo ninka ugu ho- ugu horeeya cadaaladda sida loo hirgelinayo oo uu aada ugu fiican yahay ta ahaatee markaan eegay dhaqanka wadaadada maamul gabar baa keedi si xun u gelaya dar baa loo keenayaa gabadhi wuu ka exanayaa ayadii oo la garaacay la dilay la hawsam wey ninkaa garle ma haddii kale meel kaleeto aan hadda kaxbe waxaan rabaa dadka inay la fahmaan okay iyo markaan leeyahay gabadha duniye la yidhaahdo oo gabdhihii kacaankii uu yidhahan toodaagga ragga waa la sibantihiin dabeedna arrintoodii ay aaminigii isra okay ka soco shacab marka marka shacab iyo anigu marka shacabkii waan la hadlayaa soomaaliyeed shacab yahu marka fanaaniintii o dhan markaan eegay nin walba qoladooda si u fakraysa uu ufa hadlayay markaa shacabkii aan markaan ula hadlayaa shacab yahu dudaaye maasada ku daranay deelayda curiyey tada dareen kale afar jaha u kala diray tabaalada ku damaqdiyo si aad uga dacwooto baha u jeexdaan daafta kale ka joogsan oo runta ahan baan furin doodna waxaan ku gelayaa weydiimahan tihin horta hore taryaankan daryaankan saraakiishu dirirtay dabka la ysku urursani loo kala danaanine kala didiyey beeshii dar ilaah miyaayo gar baa la ysku dacalay habar dugaag baa dugnaday cayaareed dabaaqdii isqoomayo aragtidii dajaal baa ninba dacal ka haysta andruul iyo midkii yidhi idaafaca isku diraha labadaas saddexdaas dagaalkood dambaskii ka soo hara kan duleedistii sugin afartaba kan diidani dad inay yidhaahdaan ka durransan eebihii u wada daro yaa ka filaya diiriye dirir hore noqonoo daaquudkan ka khayro armu duray ahaay oo diraac xumi bedelaysaa doombira dhasheediyo samaali duugistood raboo daarood la maqashiin shiikha durriyadiisiyo maaymaay dunuunici booli iyo dulaalkeed miyay dowliska u ridan diiradduna u haysaa sax damiir wacan in kuraasa loo dayo xaq bay doojiyaan oo doonkay caawinayaan daadkii beerta daaqday dagiiyo diimoon inuu yahay dambaabaha xoolaha u dhacay dayr dulmanihii garta u naqee usha darinta lagu guday yidhi badar dul buuxiye cidda nugulka daysay kolkii qosol la daaqin gartay dabinku galay qiil kale daliilshay da u riday ushiiya yidhi jiifna waa dow gudadee dhahaysa annagaa ka daahira dooxada hargeysaan kod wiil darbeeyey oo dalaq siiyey goolkii maxaa loo daqaayo oo loo yidhaahdo gaanduruqreer daani baa tiri cali sanuutar danacaguur maxaa gabadhu doonay loogu dili lahaa kibir da'da koriga weyneed dafnaba loo gudoomiyey axmed cali cigaal dagob yarti dooqi raacay maxaan ugu duqaynoo marya loogu dayey raarsamaha doorshaandiisi lala wadaajiyey diini waa walaalee mid maxaa ka dhici dahabinda dacaska caynkiisa maqroon dunji lagama fiicno maba laha wax lagu duray salemaano doobiye dagaal beri lala simi saduqow jimcaale ducafaduu gumaystiyo dameeruhu rafaadiye ma tiraa ka daasida kalluun dabatadeeni iyo kuwa digirta beerteed iyo haalka gaajada ka fakada darxumadeed maxaa loo duncaayaa adabtu waa duul dagal naga dhexeeyo oo shaqo wacan dadaale doorashiya ma helayaan saxiix qali kuduug mudan dembi sino markuu dhaco maxaa eedda dumarka daman loogu koobaa raggoo dabar la-aan socon dunuusood xisaabnayn eedda haba raalliya ah caruur korin ku duuqdayo ka dambayn ninkeedii diif badan ku saburtayo suganaysa doog khayr daruurtii kolkay timid daab la huguyaayo saddex lagu dalaaqoo suuqa dawarse lagu yiri kii roob da-ay dadeeraleeyana kaalay deeqaleeyahoo dulaceeda gaar xabadi dubatiyo eyda dhagax dixeed ganan daqayda looga kala jebin ayaan day ku leena ba iyo colaade danood ruuxii lagu dilay aanadii duqowday maxaaji joogeen nina dagadii aan qabin dhegta dhiigga loo dara miyaa laga diqoodaa daris dariska weerara fahenaan dhaqan aan ka diirnaan baa wax dibadaha keeneen laba hooya dihatay oo midib jira hameenkii midna doolarkiis quban Ah, walaalkiiya dalkeena way ku badan tahay mala dardaarma Ah, sorry, halkaa waa xeeb- berigii sideetamaadka waxaa sidaa xasuutaa wixii reexamar ahaayo waxaad garanaysaa waxaa jirtay riwaayado reexamar keeno riwaayad xaq jirtay maashiga daba looba diiday iyo odayaa laga buuqsanaaye sheekada dumaashiga dhegaysaanta ay idib sheekada dumaanshiga daba laguma ciile kolkuu yare ku duucsha la damuuqsadaayey bulshadana ramlay tuman radiqsan bay falan iyada qur'aankee baa horayna koo damay shilina noogu deeqay badekanaa dhexdeen taal dahsha haddaynaan dahsha haddaynaan qiimayn sidaan dabcayn iyo raxmaddaa digootay ee loo darobaaxi mad qaad darooga ah daamankeeda buuxino marka imaanku duulana daa'imkeeda uuntiyo deer qaata nebiga oo markaan dowdarnimo badoo qaadira dayaysanin nolol durufa mooye dakli wacan ma helaysaa daadufnimo ma seegtaa weyne shaaha ugu daboolnaa duba kula maqiiqana derbigeedii jabiniina dilaacin calankee dibaabyo xiisayn maahana u dardaarwelin dir muslima miyaayoo maskaxdooda waaray mise waa cawaan diin daabad looga dhigayo farda laga dareersaday diyaa ka haystaan kursiga reer aadam maxaa ku xiga wadda balaad taas waxay ahayd culturekeenna meelaha aan ku arkayo yaab kale now how we rule power power kastaan u isticmaal ishkii ku caanbaxay xukunkeena ah, keenna dalabtiis aan duruus ka qorane darwiishkii ku caanbaxay gaalada la diriraayo intee ciidanu dumay dooxaya masaakiin hobyo dooyihii yimid daarihii agjeexeen ma la wada dugaansaday base reer dubaaq culus dibnahooda ruugo il dibirsan baa jira maamul daaqinyeedkii cabdullaahi wiildood gobonimada dalladeed noo diyaarinayay madacaayad jaban baa dubka looga xoqay sacad dirham la xaday iyo gadiib iyo waxay sabamariyeen baa gacsac looga daysa aadan berigu duubnaa deelidood digiiranku ka qayshay ha noqonina cali qalbiga daxalna cayb kaga dahaaraya shaqaaluhu dalbanayay lahshadood u duurkale yiri daasad kuwa dhaha midhaan kama dacaamaan kuumbana u dowdabee yiri dambarka maalayo diricnimo miyuu helay mise daqan baa loo qoray yaa dukurkii loo xulay taas u daamura soo darib kamuu dhigin riyayo aakhiru dalxiisra qadaan la joogana december 1980 daqiiqadaan la joogana daadadkan rugmanayo caanimo la darariyey raamaheed askari jira daaqadana u soo xiray baarlamaan damiin aho shacabkiisa duudsiyey man ka sugayo wadaqsi baa wax kuu galeen sadexiri baa teen daldalay wadaadadii iyo raggii u durbaantumay yeen u diri xelulay ma la kala duwaayaa mase waa isku wada daas hadduuse daabiyada gubay ayana digta u galay daadaroore ma waxaan ku diinaa una daaray waa maxay alahayga danabka ah waxaan uga dan leeyahay la daalacnaan rabin daacunkan waxaa dhalay dawadiisu loo hol yaa malaha dibigan baa halay yaa malaha diinkan bad wali ka baqan tahay yaa malaha duniyada ee lacaynka ah dawacadii istribaro door dhaha ama qaada daanyar daran cabiidsada beekada dulowday qalanjada dalbaha lihii digshada u raacsiin dhacday dekadaha canshuurli haatan looga soo rogi iyada dafada ah dalqadeeda lagu bacay qabdada u eego diiwaano qoran iyo taariikh bay dugsanaya oo dhaqan duug ah baa wada cad walina dowrkiis udan maamulan kuaama oo ku dabaaldegaya damaasho la yaab iyo diyaafada sameeyana anaa dumaar raba oo doobnimo ka taagna inu layska daadahayn karin aimsay kuwaartana aqalaha la dumiyaa beelaha u doorku ah jigaa u dufoobo qabaankaa dalaca oo darajada xantoobsada kuma dagiigeen durba way iska laadino daalacnaasil bay noqon daala isku daaloon dalanbaabi noqonana raadiyad racyigeeda ma ogolee shacab iyo howlo duursado geedsami aan kuu dige baalkaasna haystiyo daraadiis dabaabaadka fuushani dirqanina xaq dayacan ka faalloon deex baraariyo nagayn maayo damar xara been bay wada daldalayaan iyadooda daabacan daninimay u kulushahay qarannimo daryeel male sadacad noolana waa la isdabahayaa wax la kala dafahayaa markay daradu qabato xag daacdo dibir lala gawaanshana waxba yaanu diinta iyo daacadnimo ka sheekay cusbo doomigu culan xalaal daali ma ahane canshuurtii dadweynaha dabaqsana ku jiibsiyo dalawada irmaanka ah dalandoori kalimaal yuudig yaham leeyahay lucduna waxay tahay darada dalkeed yaal ee lagu daqaaqamin qaybtan lama abuurin markaa shalay baan beerno maanta dalabkii baa oo waa dukaan camiro shalay berrina way durdurinina wayna wada dardaraysaa diqaynta dhiiguna mudu soconayay noqon aa dambana dakaan iyo dagaalnimo la quustiyo kaafad lagu ridaa darideedna laga garay gayna saakuun waa diyaarad raac iyo baafkeed abadan duglala yiri dana haddaa hadeer maalida jahligu dagay insha allah haddii bay khayr ka durduuran doontaa dabay caafimaad marin dhaqanku doorsano duca iyo habaartuna haatan deella kuma laho wax ilaah damiintiyo wax duufaanku qaadaba markeenu waa degi dabaal wacna lama baran
Thank you very much. Waxaan u malaynayaa in waa hore idinku dambaysay. Gabaygan wuxuu jiray kun iyo sagaal boqol iyo sideetankii. Markaan, een, Hey, December. I don't date. I don't remember the date.
gabaygaas I waxaan can't see doonayaa three.
inuu- inaa- inuu igu yiri wuu soo saaray, maskaxda ka hayay. Marka gabayga- waxaan la yaabay ay haab ka yeeray. Saas uu noqday. Ay.